subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington waxaad naga dhegeysaneysaan mawjadaha gaagaaban kuwa efmiyada iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com waa talaado bisha oktoobar ee sanadka kana waa shan iyo toban saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa lixdii iyo barkii subaxnimo idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah faahfaahin iyo falanqayn ku saabsan heshiis laga gaaray khilaaf xoog leh oo ka dhashay tallaabadii uu guddoomiyaha aqalka sare soomaaliya oo xubnimada golaha kaga xayuubiyey ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka senator saalax axmed jaamac oo isagana iska difaacay warqad qaanuun ayaa aqalka ka soo baxday magaca aqalka ayuu ku hadlay hadda laakiin waxaa laga dhigay cabdi xaashiyow qof ah iyo ninka la yidhaahdo saalax oo qof ah inay isqabteen heer intee la egaa soomaaliya sharci lagu dhaqmaa mase dastuurkiyaa wuxuu noqday markay labada qof isdiriraanna qof ka mid a wuxuu ku baxo in inta laga dhex raadiyo dastuurka laga soo helaayo markay heshiiyaanna in laga soo baabi'inayo
waxaa kalood maqli doontaan maamulka magaalada garowe oo qaaday tallaabooyin looga hortegayo cunooyinka dhacay oo lagu iibiyo suuqyada digniinna ka soo saaray qodobadaas iyo warar kale oo soomaaliya iyo caalamkaba ku saabsan ayaad maqli doontaan balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida sida ay xaqiijisay hay-adda laanqeyrta cas ee lubnaan ugu yaraan koob iyo labaatan qof ayaa lagu dilay duqayn cirka ah oo ay ciidamada israa'il ku bartilmaameedsadeen isniintii guryo ku yaala waqooyiga dalka lebnaan duqaynta ayaa lala eegtay guriga ku yaala xaafadda kayto oo ah halka ugu badan ee ay ku nool yihiin bulshooyinka masiixiga lubnaan ee dhinaca waqooyiga wariyaasha ayaa sheegay in aaggaasi ay aad uga fog yihiin xarumaha kooxda xisbullah xooga xisbullah ayaana ku xoogan dhinacyada koonfurta iyo bariga lebnaan ma jirto wax faahfaahin ah oo weerarkaasi ku saabsan oo ka soo baxay israa'iil weerarkan ayaa ku soo beegmaya maalin kadib markii weerar ay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee xisbullah ku qaadeen saldhig ciidan oo ku yaalla waqooyiga israa'il ayna ku dileen afar askari oo dhammaantood ahaa sagaal iyo toban jiro weerarka oo sidoo kale lagu dhaawacay toddobo kale ayaa ahaa kii ugu khasaaraha badnaa ay geystaan israa'iil ay u geystaan israa'il tan iyo markii ay milatariga israa'il bilaabeen duulaanka dhulka ee ay ka wadaan waqooyiga lebnaan kanada ayaa isniintii shalay ceyrisay lix diblomaasi oo uu ku jiro sarkaal heerkiisu sarreeyo kuwaasoo lala xiriirinayo dilka hogaamiye ka tirsanaa kooxda gooni ugoosadka bulshada siingaha ee indiya oo lagu qaarijiyey gudaha kanada bayaan ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha kanada justin trudeau ayaa lagu sheegay in dowladdiisa ay hayso caddaymo cad oo adag oo muujinaya in wakiilada dowladda hindiya ay ku howlanaayeen islamarkaana weli ay wadaan howlo khatar weyn ku ah oo nabadgelyada dadweynaha ayaa lagu yidhi qoraalka goorsii horeysay oo shalay ahayd indiya ayaa ka jawaabtay tallaabada kanada waxaana ay sheegtay markaasi iyaduna ay si aargudasho ah u amartay in dalkeeda laga ceeriyo lix diblomaasi oo kanadiyaan ah oo uu ku jiro sarkaal darajadiisu ay sarreyso hindiya waxay sidoo kale sheegtay inay u yeertay danjiraheeda kanada muranka diblomaasiyadeed ee labadan dal ayaa u muuqda in uu ka sii darayo wuxuuna bilowday ama wuxuu bilaabay inuu dabco wixii ka dambeeyey markii uu ra-iisul wasaare justin trudeau sanadkii hore shaaciyey in dowladdiisa ay hayso caddaymo muujinaya in sarkaal ka tirsan muqaabaraadka hindiya uu ka dambeeyey dilka kanada loogu geystay hogaamiyihii bulshada siingaha hardeeb siin nejaar hindiya ayaa in muddo ahba diidanayd eedaha kanada iyada oo ku eedeysay ra-iisul wasaare trudeau nin ajandayaal siyaasadeed ka leh indiya dhegeystayaal warkeennii dunidana waa nageynta subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal warkaasi waxaad ka dhegeysanayseen v o a aan ku bilownay xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya ayaa ku kala aragti duwan hanaanka loo maray heshiiska dib uga laabashada xilka xayuubinta gudoomiyaha aqalka sare cabdi xaashi cabdulaahi uu xubinimada golaha kaga saaray ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya senator saalax axmed jaamac gudoomiye cabdixaashi ayaa horey u sheegay in ra-iisul wasaare ku-xigeenka uu jebiyey shuruudaha uu uga sii mid ahaan lahaa golaha aqalka sare kadib markii uu xaadiri waayey ilaa iyo afar kal fadhi sida lagu sheegay qoraal uu soo saaray warbixin ku saabsan heshiiska ay gaareen labadan ayaa waxaa inoo haya xasan kaafi qoyste xildhibaanada labada aqal ee baarlamanka soomaaliya ayaa ku kala aragti duwan qaabka loo maray heshiiska dib uga laabashada xilka xayuubinta senatarnimo ee guddoomiyaha aqalka sare cabdi xaashi uu ku sameeyey ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda senator saalax axmed jaamac mudanayaasha labada aqal ayaa xubno ka tirsanay waxa ay sheegeen in khilaafka labada dhinac uu ku salaysnaa arrimo dastuuri ah balse iminka lagu dhammeeyey dadaallo la xiriira dhexdhexaadin iyo xeerjajab halka kuwo kalena ay soo dhoweeyeen heshiiska kaas ooay ku tilmaameen inuu ku soo beegmay wakhti loo baahnaa senator xasan iidow maxamed xasan kobac oo ka mid ahaa guddigii senatarada ee ka qayb galay dhexdhexaadinta labada mas-uul ayaa v o a uga waramay dadaalka ay u galeen xallinta arrintan arrintaasi adiga labaatan iyo afar saac ugu dambeysayba arrinteeda aad baan ugu jirno hawshaas ku howlaneen aniga iyo senataro kale oo saaxiibadaya runtiina ilaahay baan ka rajaynaynay inay ilaahay guul nooga dhameeyo guul bayna nooga dhammaatay dhinaca kale xildhibaan mukhtaar axmed saajid oo ka tirsan golaha shacabka ayaa sheegay in loo baahnaa in khilaafkan lagu xaliyo qaab dastuuri ah ugu horreyn horta laba qof kasta ama qolaba ha noqdeen ama qof ha noqdeen ama gruub ha noqdeen dad soomaaliyeed oo inta diriray heshiiyey waa soo dhoweynayaa waana wax lagu farxo laakiin su-aasha waxay tahay qaabkay arrintaanu u dhacday maxayse tahay arrintaan ma waxay ahayd laba qof oo isdirirtay oo heshiinaysa oo waxun isku qoomay waxun isku qabsaday mase waxay ahayd arrin la xiriirta dastuur dastuurka iyo qaanuunka la xiriirta ma arrin maamul miyay ahayd oo muxuu nidaamka dalka lagu maamulo waa wuxuu ka mid yahay baarlamaanka waxaa laisku yidhaahdaa waa labada aqal golaha shacabka iyo aqalka sare waana hay-adda ugu sarraysa dalka waa hay-adda soo dhistay madaxweynaha soo dooratay waa hay-adda xukuumadda dhistay inkastoo xukuumaddu oo golaha shacabka uu dhisay laakiin waa hay-adaha muxuu ahaa shuruucda dalka iyo miisaaniyadda iyo wax walba loo hoostaro waxaa nasiib darro ah marka in guddoomiyihii uu horay u sheegay isagu warqad uu soo saaray isagoo weliba la tashtay sida ku xusan warqadda guddoonkiisa oo guddoomiye ku-xigeenadu la tashto warqad qaanuuna ayaa aqalka ka soo baxday magaca aqalka ayuu ku hadlay hadda laakiin waxaa laga dhigay isaga cabdi xaashiyow qof ah iyo ninka la yidhaahdo saalax oo qof ah inay isqabteen waxaa in shacabka soomaaliyeed waxaa laisweydiin karaa heer intee la egaa soomaaliya sharci lagu dhaqmaa wax adduunka ka dhici kara maaha mase dastuurkiia wuxuu noqday markay labada qof isdiriraanna qof ka mid a wuxuu ku baxo in inta laga dhex raadiyo dastuurka laga soo helaayo markay heshiiyaanna in laga soo baabi'inayo meesha ay ku qorneed dastuurka saas muu noqday waa su-aal taagan leesweydiinaya leesweydii doono heer intee la egaana lagu kalsoonaa karaa soomaaliya qaanuunka in laysku dhaqo xildhibaanada soo dhoweeyey heshiiska ay wada gaareen guddoomiyaha aqalka sare iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka ayaa waxaa ka mid ah xildhibaan caashe koos maxamuud cumar guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalk soomaaliya mudane cabdi xaashi cabdilaahi oo ka noqday xilka qaadistii senatar ra-iisul wasaare ku-xigeen saalax waxa weeyaan waa arrin aan soo dhoweynayno oo aad iyo aad u wanaagsan sanatarada aaminsan in khilaafka labada dhinac uu la xidhiiro arrimo ku wajahan dastuurka iyo xeerhoosaadka aqalka sare u yaala ayaa waxaa qayb ka ah sanatar leyle axmed ismaaciil sidaad og tahay baa xeer hoosaad wuxuu qorayaa dastuurkeenu oo uu ku cad yahay in golaha shacabku ay ka mid noqon karaan golaha wasiirada laakiin kuma cadda golaha wasiirada inay aqalka sare ka mid noqon karaan sidaas darteed iyo maxaa la yidhaahdaa xeer hoosaadka aqalka u yaala oo isagana sheegaya iyo dastuurka laftarkiisu isaguba sheegaya laba maxaa la yidhahdaa kalfadhi haddii uu qofku maqan yahay automatically inuu xubintiisa luminayo marka taasuu cabdi xaashi cuskaday maxaa la yidhaahdaa ra-iisul wasaare ku-xigeenkuna isaga laftarkiisuna wuxuu yiri war xeer jajabka ha la fiiriyo oo bal dastuurka yayaan la igu qaadin maxaa la yidhaahdaa sharciga ee aniga laftarkeyga waxaan ku maqnaa howla maxaa la yidhaahdaa aan qaranka u hayay waxay ahaydun arrin uu gudoomiyuhuna labadaas xeer cuskaday marka walaal arrintaasay ahayd xeer jajab baana lagu dhameeyey ugu dambayntii xildhibaan cabdiqani ismaaciil saciid ayaa heshiiskan ku tilmaamay mid bogaadin mudan oo looga baaqsaday khilaaf hor leh oo ka dhex aloosma xubno ka tirsan mas-uuliyiinta sare ee dowladda hawshanna waxay ka dhacday aqalka sare waxaanay u dhexaysay guddoomiyaha mudane cabdi xaashi iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka ahna ah senator saalax wax kasta oo dhacay waxaa lagu dhameeyey wanaag iyo isafgarad waxaan aad u bogaadinayaa nimankii odayaasha ahaa ee ka shaqeeyey ee ku soo dhameeyey khilaafkii in halkaa lagu soo afjaro waa arrin aad u fiican waxay tusaale u tahay sida loo xalliyo khilaafaadka iyo isafgarad la-aanta yimaada waana arrin fiican waan bogaadinayaa waanan soo dhoweynayaa aragtida xildhibaanada labada aqal ee baarlamanka ayaa ka dambeysay kadib markii shalay gelinkii dambe ay guddoomiyaha aqalka sare iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka soo saareen qoraallo ay ku muujinayaan in xal laga gaaray khilaafkii u dhexeeyey cabdi xaashi ayaa war-saxaafadeedka uu soo saaray ku sheegay inuu ka tanasulay go-aankii xilkaxayuubinta sanatarnimo ee saalax axmed jaamac sababo la xiriira marxaladda uu dalku ku sugan yahay taasoo mudan in loo turo dowladnimada waxaana sidoo kale ra-iisul wasaare ku-xigeenka uu isaguna qoraalkiisa ku sheegay in la dhameeyey khilaafkii islamarkaana uu howshiisii sanatarnimo sii wadan doono waxaana labada dhinac ay u mahad celiyeen guddigii sanatarada ahaa ee howshaasi ka soo shaqeeyey xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
maamulka magaalada garowe ayaa uga digay ganacsatada cunnada dhacda ee dukaamada lagu iibiyo kadib markii magaaladaasi lagu arkay cunnada gasacadaysan oo dhacday oo suuqyada lagu iibinayo raashinka dhacay ayaa meelo badan oo ka mid ah soomaaliya lagu soo geliyaa si qarsoodi ah iyadoo ganacsatada iibisana ay ka beddelaan caddaynta muujinaysa xilliga uu dhacay iyagoo diiwaan cusub u sameeya warbixin arrinkaas ku saabsan waxaa noo soo diray nuux muuse birjeeb
madax ka tirsan dowladda hoose ee garowe ayaa saxaafadda soo hordhigay cunnada gascadaysan oo dhacay balse loo sameeyey taariikh kale iyadoo la daboolayo tii hore ee tilmaamaysay inay dhacday xilli hore sida uu saxaafadda u sheegay mici aw muuse oo ka tirsan howlwadaanada dowladda hoose ee garowe
ciddii aragtay maalmahan waxaa baraha bulshada ku jirtay qalabkan oo la yidhi waxbaa ka khaldan dhaydkiisa ganacsigana waxaan la hubin in lagu xadgudbo ma wanaagsana waxaanu samaynay maanta saddex dukaan baanu tagnay oo waxaanu ka soo kala iibinay saddexdaa faasuuliyadood nin annaga naga midana ribood buu gurigiisa laftigiisa ka keenay inuu saaka tijaabiyey oo ragga iyaga halkan fadhiga ka mid ah haddii ninkaasu riboodkii nala wadaagayna waxaanu isu raacnay magaalada waxaanu saddex dukaan oo magaalada garowe ku yaal baan saddexdaa faasuuliyadood kasoo ka soo gadnay saddexdaa faasuuliyadood dhammaantood waa dhaceen waa expire ama ha kala kalar duwanaadaan ama ha iska daayaan gudaha waxaa kaga qoran inay dhacday bishii shanaad laba sanaa lagu darayoo gadaal ayaa waxaa laga soo dhuftay tiimbare faalsa ah oo inay dhacayso hadalka madaxdan dowladda hoose ayaa imaanaya kadib markii qaar ka mid ahay dadweynaha ku dhaqan magaalada garowe ay soo bandhigeen cunooyinka gascadaysan dadkana ay aada u isticmaalaan oo ganacsatada ay dib ugu sameeyeen taariikh kale oo cusboonaysiina iyadoo aan la bedelin cunnada gudaha ku jirta ee dhacday taasoo maalmihii ugu dambeysay haysatay baraha bulshada dowladda hoose ayaa uga digtay ganacsatada inay sameeyaan arrimahaasi oo ganacsigooda dhaawici kara sidoo kalena bulshada ku baraarujiyey inay feejignaan muujiyaan halkan marka waxaan baa uga diranaa dadka ganacsatada ah oo alaabtan keena waxaad waxaad hubiseen bulshada u keena waxaan kaloo idinla wadaagaynaa inaad alaabtaas u soo gudbisaan degmada wixii dhacay oo dhan oo noocan u ka mid yahay gasaaca laakiin hadda maxalu shaahid waa tan ta taargetka middan weeye muddo shan beriya baad la rabaa inaad degmada aad ku soo ogeysiisaan ciddii kiliibkaani gaadho ciddii aysan gaarina dadku iyaga isgaarsiinaya dadka intaas baan leenahay dadweynaha waxaan leenahay wax walba oo ku jira caagad iyo dhalo oo waxaasuu ku xidhan yahay iska hubiya ha gadanina idinkuna wax idinaan hubin digniinihii dhakhaatiirta iyo fariimihii dhakhaatiirta ka imaanayay waa adarkiiseen xanuunka hadda ugu daran oo dadkeenna mariyey waa kansar waxyaalaha laga qaadayana waxaa uu ka mid a waxyaalaha gasacadaha lagu keenaya iyo caagadaha oo dukaamadeeno ku sharaxan marka qaybta fayodhowrkuna waa ka howlgelaysaa baaritaan baa magaalo lagu samaynayaa muddo shan beriya kadib haddii lahaydna waa shan beriya baad haysataan cid alle iyo ciddii faasuuliyadda noocaasa haysata waa lagula xisaabtamaya hadday degmada garowa usoo gudbin weydo arrimahan ayaa ku soo aadaya xilli sii horeysay oo puntland ay sheegtay inay samaysay hay-adda fayadhoorka oo ka howlgelaya furdooyinka si ay u hubiyaan alaabooyinka imaanaya dalka tayadooda iyo caafimaadkooda balse dadweynaha ayaa bilaabay inay iyagu sameeyaan inay baaraan baraha bulshadana ku soo bandhigaan kadib markii ay arkeen in dowladda ay ka gaabinayso arrinta ilaalinta tayada cunnooyinka iyo alaabooyinka dalka imaanaya nuux muuse birjeeb v o a garowe
wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada maamul goboleedka koonfur galbeed ayaa magaalada baydhabo kulan kula yeeshay wafdi ka socday hay-adda samafalka ee g i z oo ay ka wada hadleen xaaladda cunnayarida iyo u adkaysiga dhibaatooyinka isbeddelka cimilada sababaan faahfaahinta warkan waxaa baydhabo ka soo diray mukhtaar maxamed catoosh wasiirka wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada maamulka koonfur galbeed doctor diini xaaji cabdinuur iyo mas-uuliyiin ka socotay hay-adda g i z ayaa waxay ka wada hadleen qorshaha looga hortegayo dhibaatooyinka ay keento isbeddelka cimilada wasiir diini ayaa mas-uuliyiinta hay-adda g i z wuxuu usoo bandhigay sida lagu yareyn karo aafooyinka ay sababaan isbeddelka cimilada kulanka kadib wasiirka deegaanka iyo isbeddelka cimilada maamulka koonfur galbeed doctor diini xaaji cabdinuur waxaan ka waraystay kulanka ay la yeesheen hay-adda g i z iyo waxyaabihii ay ka wada hadleen wafdiga maantan la kulanay waxaa hogaaminaysay gabar kalaara layidhaahdo oo ka tirsan hay-adda g i z soomaaliya qeybteeda climate resilience ee food systemka marka gabadhaas wafd ballaaran ay hogaaminaysa ayaa noo yimid waxaana ku qaabilnay xafiiska wasaaradda ay ku leedahay magaalada baydhabo waa garta maxaa ka wada hadasheen
waxyaabaha ugu weyn aan ka wada hadalnay waxay ahayd sidii loo xoojin lahaa iskaashiga ka dhexeeya wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada koonfur galbeed iyo hay-adda g i z iyo in aan noqono bahwadaag islamarkaasna aan ka shaqeyno mashaariicda ee climate resilience ah ama mashaariicda u adkeysiga aafooyinka ka yimaada dhinaca isbeddelka cimilada dhibaatooyinka isbeddelka cimilada ay keenaan maxaa ka mid ah
dhibaatooyinka isbeddelka cimilada ay keeneen waa ballaaran yihiin sida aad ka warqabtidna maanta adduunka oo dhan wuxuu culeyska saaray sidii wax looga qaban lahaa isbeddelka cimilada isbeddelka cimilada waxyaabaha uu keena waxaa ka mid ah fatahaadaha abaaraha duufaanada iyo oo nabaad guurka
wasaaraddiina maxaa idinkaga qorshaysan in dhibaatooyinkaas laga qabto
wasaaraddeena waxaa nooga qorshaysan inna waa la kaashanaynaa wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada dowladda federaalka ah hay-adaha caalamiga ah iyo deeqbixiyaasha waxaa nooga qorshaysan inaan wax ka qabanno in deegaanadan koonfur galbeed laga fuliyo mashaariicda u adkeysiga aafooyinka isbeddelka cimilada ama climate resilience projects waxaa la yidhaahdo iyo in aan sameyno shuruuc iyo sharciyo iyo siyaasado looga hortegayo isbeddelka cimilada sida environment low ama sharciga environmentiga iyo sharciga maxaa lalahay isbeddelka cimilada runtii adduunka dhan waa usoo jeestay isbeddelka cimilada wax loo qabto waxyaabaha nooga qorsheysan waxaa weeyaan in dadka la baro sida qaabka loo beerto dalagyada u adkeysan kara isbedelka cimilada sida dalagyada ku bixi kara marka uu roobka yaraado oo kale biyo yar ama kuleel badan uu yimaado oo kale u adkeysan kara dalagyadaas in dadka la baro waxaa kaloo noo qorsheysan in loo abuuro dadka shaqo iyo in deegaanadooda lagu celiyo si ay deegaanadooda wax uga soo saartaan islamarkaasna mashaariic isbedelka cimilada la qabsanaya deegaanadooda iyo magaalooyinkooda lagu geeyo bulshada ku nool soomaaliya gaar ahaan deegaanada koonfur galbeed ayay inta badan noloshooda ku tiirsan tahay cimilada gaar ahaan roobabka xillisanaadeedyada guga iyo deerta roobabkii di'i jira ayaa yaraaday iyadoo arrintaasina ay sababtay abaaro soo noqnoqday heerka la qabsiga iyo u dulqaadashada isbedelka cimilada ayaa aada u hooseeyo marka la eego deegaanada koonfur galbeed saboolnimo baahsan ayaa la degtay dad badan oo noloshooda ay ku tiirsaneyd tacbashada beeraha iyo dhaqashada xoolaha nool kuwaasi oo noqday barakacyaal xerooyin ku jira oo nolol maalmeedka la daalaadhacaya mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
laantaaf soomaaliga ee v o a waxay ogeysiinaysaa dhegaystayaasheeda in gobolka minnesota ay ku qaban doonto sagaal iyo tobanka bishan oktoobar oo sabti ku beegan kulan dadweyne oo looga doodayo doorashada maraykanka iyo kaalinta soomaalida musharaxee u qalma codadka soomaalida maraykanka in la siiyo sannadkan maxayna yihiin waxyaabaha ahmiyadda u leh soomaalida ee ay ku kala xulanayaan musharaxiinta su'aalahaas iyo kuwo kaleba waxaa ka jawaabi doona saraakiil soomaali ah oo ka socda xisbiyada jamhuuriga iyo dimuqraadiga oo barnaamijka marti ku ah doodan ayaa lagu qaban doonaa xarunta zawaadi senter saacaddu markay tahay afarta ilaa shanta galabnimo haddaba ha moogaan inaad ka soo qayb gasho
booliska gobolka californiya ee dalkan maraykanka ayaa xiray nin degan gobolka nevada kaasoo sitay qori cabaysan iyo baasaboorro been abuur ah waxaa lagu xiray meel u dhow meel uu donald trump sabtidii ku qabanayay isu soo bax uu kula hadlayay taageerayaashiisa faahfaahinta warkan waxaa noo haya maxamed bashiir cabdiraxmaan
waaxda shariifka ee countiga riverside sheegay in ninka la tuhunsan yahay uu yahay afartan iyo sagaal jir degan magaalada las vegas kaasi oo watay gaari nooca s u v oo madow oo aan diiwaan gashnayn ninkan ayaa waxaa joojiyey askar loo xil saaray sugidda ammaanka isu soo baxa ka dhacayey cojella oo ku taalla bariga magaalada los angeles sida uu shir jaraa'id axaddii ka sheegay shariifka countiga riverside jad bianco waaxda shariifka ayaa waxa ay sheegtay in ninka la qabtay looga shakisan yahay inuu haystay qori cabaysan waxaana ay saraakiishu sheegeen in dhacdadu aysan wax saameyn ah ku yeelan badqabka madaxweynihii hore trump iyo sidoo kale dadkii ka qaybgelayay isku soo baxa ninka ayaa isla maalintaasiba lagu sii daayey damaanad lacageed oo dhan shan kun oo dollar darawalka la eedeeyey ayaa sheegtay inuu ahaa weriye balse ma cadda inuu sitay warqadaha aqoonsiga saxafinimo askarta ayaa ogaaday in gudaha gaariga uu isku dhex yaacsanaa iyadoo baaris ay ku sameeyeen ay ku heleen hub iyo rasaas iyo baasaboorro been abuur ah iyo sidoo kale laysano darawalnimo oo magacyo kala duwan leh ayuu yidhi bianco ninka ayaa la qabtay isagoo looga shakiyey inuu haystay qori cabaysan iyo qasnad ay rasaasi ka buuxday sida lagu sheegay bayaanka ka soo baxay waaxda shariifka dhacdadan wax saameyna kuma aysan yeelan badbaadada ama badqabka madaxweynihii hore ee trump iyo ka qaybgalayaasha munaasabadda ololaha ayaa lagu yidhi bayaan ka soo baxay sabtidii trump ayaan weli soo xaadirin isu soo baxa markii la xirayey eedaysanaha sida uu sheegay shariifka countiga eedaysanaha ayaa la qorsheeyey in la horgeeyo maxkamad labada bisha janaayo ee sanadka dambe ee labada kun iyo shan iyo labaatanka sida kucad diiwaanka ah online-ka biyanko ayaa waxa uu diiday inuu hordhaco ujeeddooyinka eedaysanaha ama wax maskaxdiisa ku jiray waan ognahay inaan ka hortagnay wax xun inay dhacaan waana mid aan meesha oolin waxa waxaasi xun ay noqon kareen ayuu biyanku yidhi eedaysanaha ayaa soo dhaafay qaybta hore ee goobaha ammaanka laga sugayey waxaana lagu joojiyey xeendaabka gudaha oo ay ilaalinayeen waaxda shariifka biyanko ayaa sidaasi yidhi bar kontarool oo kale oo ku dhow goobta uu ka dhacayay dibadbaxa ayaa waxaa ka howlgelayay ciidamada ilaalada madaxtooyada ee secret service loo yaqaano ciidamada secret service-ka ayaa waxa ay qiimeynayaan in dhacdadan aysan saameyn ku yeelan howlaha sugidda ammaanka iyo madaxweynihii hore trumpna uusan wajahaynin wax khatar ah ayaa lagu yidhi bayaan axaddii ka soo baxay xafiiska xeerlaaliyaha maraykanka iyadoo uusan jirin qof ciidamada federaalku ay xireen haddana baarisu waa ay socotaa ayaa hadalka lagu sii raaciyey bahda warbaahinta iyo weliba dadka kale ee haystay tigidhada v i b da ayaa soo marayay kontaroolo dhowr ah oo ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa gobolka iyo kuwa deegaanka ka hor inta aysan soo gaarin goob darawallada lagu weydiinayay inay furaan gaarigooda kadibna ay baarayeen eeyaha wax uriya ee keynaanka loo yaqaano dadka sitay tigidhada caadiga ah ayaa loo weeciyey goob kale oo looga qaadayay basas lagu gaarsiinayay goobta uu bannaanbaxu ka dhacayey ololaha trump ayaan si deg deg ah uga jawaabeen codsi ah inuu faallo ka bixiyo xariggan ammaanka ayaa si aad ah loo adkeeyey isu soo baxyada trump kadib laba iskuday dil oo dhowaan dhacay bishii lasoo dhaafay nin ayaa lagu soo ogay dacwad iskuday dil ah kadib markii mas-uuliyiintu ay sheegeen in muddo labaiyo toban saacadood ah uu ku howlanaa uuna sameeyey qoraal caddaynaya sida uu rabay inuu u dilo madaxweynihii hore ee trump xarigga florida ayaa yimid laba bilood kadib markii trump lagu toogtay oo dhegta lagaga dhaawacay iskuday dil oo ka dhacay isu soo bax olole oo uu ku qabtay gobolka pennsylvania
mahadsaned maxamed bashiir cabdiraxmaan oo warbixintaasi noo soo koobayey haddana waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii heesaha heestaasi boqorkii quruxdaay iyo codkii kuluc ayaa u dambeeyey idaacaddeenii subaxnimo tan idaacaddeenii galabnimona nabadgelyo
adiga